From Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeena galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab arbaco ah labayolabaatanka bisha maarch sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhanood nagala socotaan v o e somaali com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobadaad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mida wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka igaad oo maanta shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga soomaalida ku yeeshay nairobi Ee, shirkan waxaa weeyaan shir looga wada hadlaya diirada lagu saaraya xal waarisi looga heli lahaa ee, qaxootiga soomaaliyeed oo wadamada soomaaliya dariska la ah muddo labaatan iyo toddoba- labaatan iyo toddoba sano hoyi uu ahaa in laisku raaca in difaac ay u baahan yihiin qaxootiyaha soomaalida la siiyo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xisbiga waddani ee somalilan oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddiga doorashooyinka somalilan
qoraalkaas aanu saaka u gudbinnay aanu gudbinnay waxaa xisbiga waddani ku muujiyey inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishanka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin waxaan u codsaday in komishanka la kala diro komishan cusubna si dhaqsaa loo dhiso
waxaa kaloon idiin haynaa madaxda afrika oo shir ku yeeshay magaalada kigaali ee dalka ruwanda iyo suuq xor ah oo ay qaaraddu ku midaysan tahay oo halkaasi looga dhawaaqay xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida
taliyaha booliska magaalada austin ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey bambooyin lagu qarxiyey austin uu moobilkiisa ku duubay muuqaal shan iyo labaatan daqiiqo ah ka hor intii aanu isdilin mark condit ayaa isku qarxiyey gaarigiisa kadib markii ay ciidamada boolisku kusoo dhowaadeen si ay u soo qabtaan taliyaha ma uu faahfaahin ku- in haddii condit uu qirtay inuu qaraxyadaasi isagu ka dambeeyey iyo in kale balse waxa uu sheegay mark condit inuunu fideogiisa kusoo hadal qaadin wax la xidhiidha argagixiso ama nacayb taliyaha ayaa sheegay in muuqaalka intiisa badan uu uga hadlayay ninkaasi caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah booliska ayaa rumaysan in ninkaasi uu ka dambeeyey lix bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada austin saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay tuulo ku taalla dalka nigeria ayay iskugu soo baxeen hablo dhowr iyo toban jira ah oo la qabo oo ka ashkatoonaya guur aanay raalli ka ahayn oo lagu qasbay iyagoo da'doodu aad u yaryar tahay hablahan xaasaska ah oo aan guurkooda ku qanacsanayn ayay ta ugu weyni tahay lix iyo toban jeer waxaana iskugu yimaadeen meel bannaana oo ku hor taalla guriga imaam amaba hogaamiye dhaqameed tuulada caanka ah oo ay gurigiisa hortiisa caw ama dermo ku fidsadeen kadibna ay ku fadhiisteen dhammaantood gabadh lix iyo toban jira oo ahayd gabadha ugu weyn hablaha meesha fadhiya oo magaceedu yahay faadila belo ayaa sharaxaad ka bixisay dareenkooda waxaanay sheegtay inay aad u baqanaysay islamarkaana ay ka warwarsanayd waxa ay kala kulmi doonto guriga loo sii hoynayo markii iyada oo intan ka yar la guursanayay hablahan ayaa mid kastaaba soo bandhigtay qisada guurkeeda iyo dareenkoodu xilligaas sida uu ahaa iyo haatan noloshoodu sida ay tahay sharci dejiyaasha maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta khamiis ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaadhaya in ka badan hal trilyan oo dollar sharci dejiyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ku beegan saqbarhka habeennimada jimcaha si ay uga codayaan xeerkaasi horyaala aqalka hoose ayaa la filayaa in ay go-aan ka gaadhaan xeerkan iyadoo islamarkiiba si deg dega loogu gudbin doono aqalka sare ee senadka si looga hortago wakhtiga kama dambaysta ee sharcigu ogolyahay xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha sebtembar waxaana xeerkan uu ogol oo taageersan madaxweyne donald trump
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddiga doorashooyinka somalilan waxaana qoraal ay u gudbiyeen madaxweyne muuse biixi ay kaga dalbadeen in la kala diro gudoomiye guddigaasi doorashooyinka haddaba guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa maanta si kooban warbaahinta arrimahaasi ugaga warbixiyey go-aankaasi waxa uu saameyn ku yeelanayaa hanaanka doorashada haddaba waxaa arrimahaasi warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maanta qoraal kooban warbaahinta kula wadaagay hargeysa ayaa sheegay inay xisbi ahaan madaxweynaha somalilan u gudbiyeen qoraal uu sheegay inay ku ururiyeen dhaliilihii doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay sanadkii hore islamarkaana xambaarsan sida uu sheegay gafafkii waa sidii uu hadalka u yidhiye laga galay doorashada waxaanuu sheegay inay kalsoonidii xisbi ahaan kala noqdeen guddida doorashada waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani bilowgiiba uu muujiyey sida uu sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishinku ka soo saarayba laakiin taasi xisbiga wadani ku liqay tudhaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa qoraalkaas aanu saaka u gudbinnay aanu gudbinnay waxa xisbiga wadani ku muujiyey inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishanka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin waxaanu codsaday in komishanka la kala diro komishan cusubna si dhaqsaa loo dhiso haddaba sidii ayay u arkaan xisbiyada kale ee somalilan go-aanka xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali waraabe ayaan weydiiyey su-aashaasi arrintaas maaha arrin qurux badan weya maaha waa arrin dharbaaxo ku ah shacbiga reer somalilan iyo ummaddeena iyo weliba beryahan waxyaalaha taagan ha noqoto ma garanaysaa heshiisyadan waddanka la maalgelinayo markaa wakhtigeedii maaha arrintaasi aad iyo aad baan uga xumay hore ayaa loo cayimay in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay qabsoomaan sanadka dambe bisha saddexaad taasoo ay hore u sheegeen daneeyayaashu in loo baahan yahay inay wakhtigeeda ku qabsoonto haddaba ma jirtaa saameyn go-aanka xisbiga wadani ku yeelan karo hannaankaasi waa kan mar kale injineer faysal cali waraabe wallahi waa aad iyo aad bay u saameynaysaa waxa weeye de imanka deeqbixiyaashii oo iminku ay ka yimaadaan commisshonku oo maanta markii la qiimeeyey lacagta ku baxaysa doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la cusbeenaysiinayo howlo kaloo taagan ilaa lix iyo toban milyan iyo siddeed boqoloo kun laga dhigay oo imanka adduunkuna indihiisu xaggeena ku soo jeedaan niyad wanaag inoo hayaan maadaama doorashadii aanu si kastaa u dhacday aanu aqbalay markaa taasi waxay ka keenaysaa hay-adihii iyo wadamadii deeqda ay naga caawin jiray doorashooyinka waxay ku keenaysaa shaki bay ku keenaysaa shacbigeena quree niyad xumay ku keenaysaa wakhti tafaraaruq iyo muran la galo hadda umaynu baaneen dib ma u dhigasaa tani markaa hanaankii socday doorashada dib ma u dhigi kartaa ma udhigi mayso saddex xusbi baanu haddii alla way isku raacaan way soconaysaa waa tii ku dhacday raaya odeng oo kale oo yidhi hala kala diro commishanka haddii kelgeli doorasho geli maayo waa ti doorashadii la dhigay tana doorasho madaxweyne maaha ta soo socota waa doorashadii xildhibaanadii local conselka qof kastaba kursigiisuu doonayaa marka wax alle wax dib u dhigaysaa ma jirto madaxweynuhuna waa ka go-an tahay inaynay mid dambe doorashahaas dib u dhicin waa sharafta dalkeena waa jiritaankeena waxa weeye waddadii inoo horseedaysay maqanaysaay ixtiraafka ku filan ma lahayo haddiiba ay sidaa u dhacdo in guddida lagu bedelo ama intee leeg bay qaadan kartaa wakti bay qaadanaysaa looma baahna in laysku farfaro waxaasi hadda guddiyadii kuraasadii qaybinaysay baanu soo saarnay waan fadhiisanaynaa kuraasadii baanu qaybinaynaa haddii ilaah yidhaaho insha allahu tacaala waan soo bandhigaynaa siaan beri hore laba kun iyo shantii u soo sameynay mar kastaba laba xusbi waxay isku raacaanba socota geesta kale xisbiga talada hayee kulmiya ayaa sheegay in aan wakhtigeeda la joogin go-aankan sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas jaamac ismaaciil jaamac shabeel annagu waxaa loo aragnaa muu dhammaanin teeran bay leeyihiin komishka doorashooyinku la doortay oo shan sannadooda shantaas sannadood markay u dhammaato ayaa ama loo jidiidinayaa ama la bedelaya qaar kale la keenaya wixii teerankooda dhexdiisa khalad hadday galaan khaladkiina waa lagu qaadaya oo laga saamixi maayo hadduu khalad yimaado ay galeen oo khaladkii la hayo waa tallaabo waa laga qaadi karayaa sharciga waafaqsan haddii aan la haynin waxaan qabaa inay gefku tahay ragga shaqeeyana subcadoodii dee ay meel qanac ku noqonayso eed baa ka horraysa in la eedeeyo hala bedelo welimaha bedelaadu dee teera bay leeyihin sharcigaa siiyey markaasaa dee lala eegayaa asbaabtooda ilaa xad maxkamad baa u furan inay geeyaan ay ashkateeyaan maraa weydiiyey jaamaca shabeelle in haddiiba bedelaada guddida doorashadu noqoto mid suurto gasha inta ay qaadanayso iyo in arrintani dib u dhac doorashooyinka ku yimaado horseed u noqon karto waxa uu ku jawaabay waxaa weeye horta xisbiga wadan berigii hore doorashadii madaxwatooyadana isagaa sababay dibudhigeeda isaga iyo xisbiga u cid ayaa sababay dibudhicii doorashadii madaxtooyada ay muddada- muddadii dibu dhacdeen haddana markii dambe dowladday ku eedeynayeenoo waa la wada ogaa tan maantuna way dhici kartaa inay sababto dibudhac doorashada ah tallaabadan uu xisbiga wadani qaaday waa inay ka fikiraan xisbiga wadani doorashooyinkooda dibudhacooda uu in lagu farabatay bani aadamkana kalsoonida waxaa la yidhaahdaa waa qaali weeye bal lamaynu ku qaadnay in aynu doorashada wakhtigeedii ku qabanayno annagu kulmiy ahaan diyaar baanu nahay inay wakhtigeedii ku qabsoonto wax kasta oo caqabad ku noqon kara doorashada qabsoomideedana in laga hor qaadaa ayaanu annagu qabnaa oo aanay caqabad dambe sii oolin laakiin in la abuuro maaha iminka caqabado kale oo cusub kuwii horeynu la itaaldaranahay kuwii horeynu la rafanayna dhinaca kale guddida doorashada somalilan oo aan la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay wax ka yidhaahdaan arrintan barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka boganin barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhagaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan barnaamijkan cusub waxaannu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horreeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee toddobiyo labaatanka bishan maarj
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a sida ay sheegtay qaramada midoobay lix iyo lixdan milyan oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha dunida ayaa maanta ku baahsan dhammaan caalamka qaxootigaasi waxaa ka mid a qaxootiga soomaalida ah maanta ayaa haddaba shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga soomaalida ee wadamada igad ee bariga afrika oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi igad waxa uu ka dhacay magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya shirkan oo diiradda lagu saarayey doorka ay ku yeelan karaan beesha caalamka gaar ahaan wadamada igaad sidii dib loo habayn lahaa islamarkaana loo raaci lahaa heshiiskii wadamada igaad xubnahoodu ay gaareen sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii maaj shan iyo labaatankeedii oo ku salaysnaa shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha dhinaca soomaaliya qaxootiga ku jira gaar ahaan wadamada kenya uganda etoobiya jabuuti iyo weliba dalka yemen ayaa si gaar ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada igaad ay uga hadleen maxamed cabdi afey oo isagu ah ergeyga hay-adda u n h r u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo qaxootigeeda ayaa waxa uu si gaara uga hadlay ujeeddada shirkan loo qabtay iyo waxyaabaha ka soo baxay Ee, shirkan waxaa weeyaan shir looga wada hadlaya diirada lagu saaraya xal waarisi looga heli lahaa ee, qaxootiga soomaaliyeed oo wadamada soomaaliya dariska la ah muddo labaatan iyo toddoba labaatan iyo toddoba sano hoyi uu ahaa Ee, islamarkaasna urur goboleedka igaad madaxda dowladaha markay ku shireen ee, kenya bishii march labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxay dowladahaasi go-aan ka gaareen in xal waara loo raadiyo qaxootiyaha soomaaliyeed oo ku nool wadamada soomaaliya dariska la ah sida kenya ethiopia jabuuti uganda mar wax laga weydiiyey maxamed cabdi afey bal shirarkii kan ka horreeyey iyo xalka kama dambaysta ah ee la rajaynayo dadka soomaalida iyagu danaynaya dalkooda ku laabtaan iyo kuwa aan danaynaynba isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi horta waxaa ka soo baxay guud ahaan in laisku raaca in la difaac ay u baahan yihiin qaxootiyaha soomaalida la siiyo nabadgelyadooda daryeelkooda noloshooda in horta la ogaado waxaa kaloo laisku raacay inaan la khasbi karin shaqsi soomaaliyeed oo qaxooti ah oo weli raba inuu wadamada dariska ku noolaada asoo cabsi ka qaba dowladda soomaaliya inuu ku noqdo inaan la qasbi karin marka midda saddexaad waxaa eh, suurtagalay in la dardargeliya eh, la caawinta dowladda soomaaliyeed si gudaha soomaaliya loogu abuuro jawi wanaagsan oo oo dadkii soo noqonaya markay kusoo noqdaan jawi aada u fiican dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamka iska kaashadaan si loo xili lahaa nidaamka dadka ay ku noolaadaan oo nolosha wax ka bedeli kara marka arrimahaasi waa arrimo bil iyo sanad lagu dhammayn kara maaha waa process bilowday processkaasna waqti ayuu qaadanayaan baaqa waxtarka iyo weliba dib u noolaynta caalamiga ah ee wadamada igaad ay kaga hadlayeen qaxootiga ay martigeliyeen wadamada afrikada bari gaar ahaan wadamada ku jira igaadeed oo dadka soomaalida u badan ayaa waxaa la eegayaa sidii markaasi sare loogu qaadi lahaa horumarka dadka qaxootiga iyadoo laga hadlayo dib u dejinta iyo markaasi dadka iskoo dib ugu laabanaya iyo kuwa markaasi bulshooyinka dhex gelaya tusaale waxaa loo soo qaatay dalka jabuuti iyo etoobiya oo horey loo sheegay inay siyaasad cad ka sameeyeen qaabka xuquuqda dadka qaxootiga ee markaasi dalalkooda ku nool iyadoo kenyana ay ka mid tahay dalalka ugu ballaaran ee qaxootiga dunida ay joogaan gaaraan xeryaha dhadhaab oo nolosha caadiga ka sokow ay jiraan barnaamijyo kenya iyo iska kaashanaya u n h c r ta oo ku saabsan sidii xirfado loogu abuuri lahaa ka hor inta aanay dalka soomaaliya ku laabanin nasiix sawir dheere v o a nairobi
halkaad degeysaa nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a maxamuud nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa xalay damaanad lagu sii daayay xaakim ayaa arbacadii hordhigay nuur in lagu sii dayn karo damaanad gaaraysa afar boqol oo kun oo dollar maxamuud ayaa loo haystaa dilka justin damon oo u dhalatay dalka australia balse ku nooleed minneabolis oo uu toogtay bishii julaay ee sanadkii hore maxamuud ayaa mar kale maxkamadda hortegi doona sideedda bisha may ee sanadkan wariyaheena maxamuud mascade ayaa damaanada lagu sii daayay nuur ka wareystay garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi
maanta waxaan ogsoonnahay in maxamed la hor keenay maxkamadda uu la kulmay garsoore qof walba oo xorriyaddiisa laga qaadan uu xaq u leeyahay muddo cayiman gudaheed soddon iyo lix saacadood ama afartan iyo sideed saacadood gudahood in lagu keeno maxkamad marka fursaddaasuu maanta helay maxkamaddii baa la hor keenay waxa ugu weyne laga wada hadlayna waxay ahayd damaanad qofkan in lagu sii daayo iyo in kale miyay jirtay marka marka laga yimaado damaanadda wax ku saabsan eedeymihii lagu soo ogay inuu dembi leeyahay inaanu dembi lahayn arrintaa ma la gudagalay inta badan waa loo akhrinayaa qofka mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in dib loo dhigo ballanta xigtoo kale si rasmi a loogu akhriyo oo qofka loo ogolaado inuu qirto uu yidhaahdo gilti baanahay ama gilti ma ihi balse maanta waxay u badnayd moor culays waxaa la saaray dhinaca damaanadda ama beelka maxaa marka laga gaaray damaanaddii waxaan ogeyn in shan boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah ay damaanadu ahayd si loo sii daayay arrintaa iyada ah ma la dhimay ma la sii daayey maxaa ka suura galay marka damaanadda maanta inta badan damaanaddu marka lacag laga reebo shuruudo gaaray leedahay wax jiro soo qofka in damaanad lagu sii daya waxyaaba inta badan la eegayo ama damaanaddaba loogu baahan yahay haddaan dib u eegno waxaa weye qofka waa in la hubi karaa inuu imaan kara maxkamadda sababto maxkamaddu bilown weeye dhowr jeeroo kalaa la isu soo noqon doona maxkamad weynoo dhegeysaa dhici doono marka maxkamadda ujeeddadu waxay rabtaa qofkan in la gaarantigareeyo inuu qofkan imanayo sababtaasaa beelay u imanaysaa shuruudaha marka inta badan la eegay waxaa qofkan inuu haddii la sii daayo uu communityga danger ku yahay ama uu khatar ku yahay uu dhibaato kale keeni karo dhibaatada hadda keenayoo kale ama inuu yahay qof flight risk waxa la yirahda ama inuu qof baxsanaya yahay labadaas shuruudood baa la eegaya haddii labadaas shuruudood midna uusan uu fulinayo oo uusan flight riskna ahayn community uusan danger ku ahayn damaanad bal ma loo baahanaya laakiin haddii la yiraahdo mid ka mida soo gelayso waxay noqonaysaa marka in damaanad laga wada hadlo isaga marka xeerlalyuhu waxay ku doodeen qofkanna waa la ogeyda qof booliisa oo rekorkiisa fiican yahay oo aan dembi lahayn waaye marka community risk kuma aha oo danger kuma aha waxaan ka wadaa khatar kuma aha hase ahaatee waxay ku doodan inuu yahay flight risk taasoo macnaheedu yahay waxaa laga yaabaa yidhahda inuu baxsado warbixin hadda ka hor ay heleen oo ay leeyihiin ay soo qaateen oo leeyihin qof waxaan haynaa markhaati ah oo sheegay in laga yaabo inuu baxsado sidaa daraaddeed baa marka beelkiisi wuxuu ahaa shan boqol oo kun inta ay dowladdu dalbatay ti baa marka waxaa loo ogolaaday maadaama flight riskagaasayta uu jiri karo ay suuragal tahay in shan boqol oo kun oo shuruud la-aana ama afar boqol oo kun oo shuruuda la socta taasay ka mid tahay inuusan la xiriiri karin qofkii saaxiibkiisa la socday iyo inuu baasaboorkiisa uu soo geliyo maxkamadda keeno marka dhinaciisa garyaqaanadii u doodayay arrintaasi maxay ka yidhaahdeen waxaan ognahay inuu ninku soomaali yahay dad badanna arrintan marka la hadal hayo oo laleeyahay wuu baxsanayah oo kale dabcan waxa laga hadlaya waxay tahay ninkan u asalkiisii soomaaliya laga yaabo inuu ku noqdo doodda garyaqaanadii u doodaya maxay ka geysteen waxay ku tilmaameen runtii wax aad looga naxo oo aan ahayn m- een, eh, wax aan meesha mudnayn in la keeno sababtoo ah een, flight risk waa dee sharci nidaam jira wey qof waa lasoo qaadi karaa laakiin inay u adeegsadaan qofkan originally maadaama uu wadan maraykan ka baxsan oo ka yimid gaar ahaan soomaaliya inay u isticmaalaan taas inay ay la xiriiri karto xagga baxsashada een, waxay ku tilmaameen arrin aad u khaldan inay tahay aysan jirinna waxay tilmaameen inuu yahay isagoo shan sano jira wadankan la keenay minnesota mooyaane meel kale uusan aqoonin wadanka soomaaliya oo ma aragtay qalalaasa badan ka jiro oo ka soo baxay isagoo yar waalidkiisa ay ka keeneen marka ninkan inuu yahay American like any American inuu yahay marka taana waxaa weye hase ahaatee een, doodii wax bayn kama bedelino shuruudihii sidii bay meesha u saaran yihiin ee, damaanadan qofka marka damaanad ee, la leeyahay afar boqoloo kun ama shan boqoloo kun baa lagaa rabaa ee, maxaa loo baahan yahay ma lacagtaa oo dhan inuu wada dhigaa mase tiro go-an oo ama boqolkiiba intaa ka mid ah haddii uu helo waa suurageli kartaa in la sii dayn karo so marka number cayiman la sheego layidhahdo shan boqoloo kun ama afar boqoloo kun kolba kii ay qaataan ama ka shuruudda ay leh ama kaanaan shuruudda lahayn oo afar boqoloo kun ah waxay noqonaysaa inta badan ten percent oo ka mid ah boqolkiiba toban ka mid ah ayay noqonaysaa lacagta dhabta ay dhigayaan oo kale haddii afar boqoloo kun tahay afartan kun oo kale marka qolyo waxaa jiro eh, damaanadda bail companies la yidhaahdo oo eh, iyagu inta badan facilitate garanaya ama sahlayo sida ay arrintaa ku dhici lahayd qolyahaasa marka lacag intaa leeg baa la dhigaa toban percent ah boqolkiiba toban inta kale marka iyagaa damaanad qaadan inay qofka aaninta la soconayaan oo sistamkooda iyagu isticmaalayaan Ee, ugu dambayntii goormaa laga yaabaa in kiiskan dib loogu laabto oo dacwaddii rasmiga ahayd la furo Een, dacwaddii waxay bilaabmi doontaa waxaa la qabtay bisha soo soc bisha may sideedeeda in la isku soo noqdo taa marka waxaa ka mid a waa is- waa dhegeysiyada soo socda mid ka mid a weeyaan sababto kaa lafteeda waa hordhac weeye taas way tan laga yaaba in loogu akhriyo een, dembiyada iyo waxyaabaha lagu aadaynayo kadibna ay ma aragtay inta ka horeysa iyo xilligaaba ay isweydaarsan doonaan looyaradu wixii cadeymo ay kala hayaan iyo si loo ogaado dacwaddu wejiga yeelan doonto maxkamadda weynna waxay noqon doontaa dabcan bila ka dambayso kadiba
qariiqan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u waramayay wariyaha v o eda minnesota maxamuud mascad dalkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
v o a washington ayaad nagala socotaan madaxweynayaasha waddamada midowda afrika ayaa arbacadii shalayto kaga dhawaaqay shir halkaasi ku soo xidhmay magaalada kigaali ee xarunta dalka ruwanda waxaa loogu yeedhay amaba lagu magacaabay xarunta iyo aagga xorta ah ee ganacsiga warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda daniel sherf waxaana warbixintan soo koobaya xuseen bare aadan isgacanqaad dhoollacadayn iyo rayrayn ayaa hadhaysay ku dhawaaqista heshiiska muddada dheer la sugayay ee suuqa xorta ee afrika oo shir la xidhiira lagu soo gebagabeeyey magaalada kigali ee dalka ruwanda waddamada afrika ayaa tan iyo labadii kun iyo labaiyo tobankii ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah waana markii ugu horreysay lagu dhawaaqay waddamada afrika ayaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah waxaana markii dambe lagu dhawaaqay qorshahan afrika ee lagu doonayo in lagu abuuro suuq xor ah oo ay ku midaysan yihiin wadamada afrika waxa kale oo heshiiskani uu xambaarsan yahay dhaqdhaqaaq xor ah oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah iyadoo xeerar loo dejinayo qiimaha ascaarta waxaa kale oo heshiiskan qayb ka ah in midowda afrika uu hirgeliyo wax isdhaafsi dhinaca ganacsiga ah ee wadamada afrika dhexdooda marka la gaaro labada kun iyo laba iyo labaatanka erestos muensha waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga midowda afrika waxaana uu sidoo kale ahaa xogeyihii guud ee hore ee suuqa ay ku midaysan yihiin wadamada bariga iyo koonfurta qaaradda afrika ee comeza Africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world. Uh, and because of that, the huge demographic dividend.
afrika waa qaaradda qura ee aan dhexdeeda kala ganacsan sida dunida kale sidaas daraaddeed faa'iidooyinka waxisdhaafsiga iyo ganacsiga dhexdooda ah way ka qatan yihiin waayo kama faa'iidaystaan suuqa xajmiga ballaaran ay haystaan in ka badan hal bilyan oo dollar 1.3 billion people plus a GDP of over 2.3 trillion.
laakiin heshiiskan looga dhawaaqay kigaali inkastoo ahamiyad weyn u leeyahay qaaradda haddana waxaa uu egyahay inay hor yaalaan caqabado badan ka hor inta aan la hirgelin garishon ikiara waxa uu ka tirsan yahay macadka diblomaasiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda nairobi waana dhaqaalayahan wuxuu hoosta ka xariiqayaa in afrika ay haysato caqabado waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale There is also often uh, a bit of conflict between uh, the French-speaking Africa, the English-speaking Africa.
waxaa jira khilaaf ka dhex ogaan wadamada afrika ee afka faransiiska ku hadla iyo qaybta maqrib ee afrikada waqooyi waxaa kaloo jira dhowr dal oo dhaqaalaha afrika gacanta ku haysta sida koonfur afrika nigeria iyo dalal kaloo yaryar oo hadda soo kobcaya sida ruwanda Economies like South Africa and Nigeria and the small ones like uh, Rwanda.
ganacsiga afrika waxaa haysta dhoofinta badeecadaha cayrin ee ay u dhoofiyaan aasiya iyo dalalka galbeedka iyo soo dhoofsashada alaabaha diyaarsan sida uu faahfaahinayo eristos muensha If you look at some of the, the economies in Africa, with a population of half a million people, a population of three million people, haddii aad fiiriso dhaqaalaha wadamada afrika qaar ee dadkoodu ay yar yihiin hal milyan ilaa iyo shan milyan aysan ka badnayn way adag tahay in la hormariyo waayo waxaa yar awoodda wax iibsi ee dadkooda marka waxay u baahan yihiin suuq ballaaran oo ay wax ka iibsadaan ama ay u iibgeystaan really advanced economically, and so you require a bigger market.
midowda afrika ayaa sheegay inay yareynayaan xayndaabyada ku horgudban dhaqaalaha ganacsiga afrika khudbad uu madasha shirka ka jeediyey guddoomiyaha xilligan ee golaha midowda afrika ahna madaxweynaha ruwanda bool kagame ayaa waxa uu ku sheegay in isweydaarsiga ganacsiga ee afrika dhexdeeda uu aad uga hooseeyo ka midowda yurub iyo isbahaysiyada kale ee caalamka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gelin dalka nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda afrika dowladda nigeria ayaa maalmo ka hor intaanu shirku furmin waxay sheegtay in madaxweyne maxamedu bukhaari aanu tegi doonin shirka kigaali dowladda nigeria ayaa ku macnaysay sababta ay shirkan u qaadaceen in heshiiskan aan lagala dashan ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka nigeria khubarada qaarkood ayaa tilmaamaya in maqnaanshiyaha nigeria uu aad u wiiqi karo dhaqangelinta heshiiskan maadaama oo ay tahay nigeria waddan dhaqaalihiisu aad u sarreeyo sida uu tilmaamayo master muensha That is okay, but one hopes that this doesn't uh, drag uh, because Nigeria perhaps may take.
dhib ma laha laakiin waxaan rajaynayaa in arrintana aysan noqon mid la harta nigeria waa suurtagal in nigeria oo dal aad u weyn ah oo ay ku nool yihiin boqol iyo toddobaatan milyan go-aanka uu ku adkaysto laakiin way ka go'doomayaan qaaradda inteeda kale mana aha wax wanaagsan that they can do without continent, that will be a very unfortunate position.
afar iyo afartanka dal ee heshiiskan ganacsiga saxeexay ayaa hordhigi doona baarlamaanadooda taasi oo qaadan doonta ugu yaraan muddo saddex sano ah iyada oo la filayo in muddadaasna ay ku soo biiraan toban kale oo qaaradda afrika arrintaas oo la filayo marka dambe inay noqoto mid guud ahaan afrika saamaysa khubarada dhaqaalaha ayaa rajo ka muujinaya in midowda afrika ay arrintan ku qaadan doonto wakhti ka yar intii ay yurub ku qaadatay Right now also we are having improvement in terms of infrastructure. Uh, ports which are connected with each other, railways and roads which are interconnecting. uh, more.
hadda waxaynu haysanaa dhismo hoosaad si fiican u dhisan waxaana jira dekado isku xidhan iyo tareenno si wanaagsan u shaqeeya runtii isku xidhnaanshahaasi waa mid hore usii wadi kara dhaqaalaha iyo midowda ganacsiga ee afrika The private sector becomes even more effective.
inkastoo caqabada jiraan haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid muujinaya tallaabo ay dalalka afrika hore u qaadeen taasi oo horseed u noqon karta isdhexgalka iyo midnimada qaaradda afrika mahadsaned xuseen barre aadan oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o eda daniel sherif uu ka soo diray magaalada nairobi
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa waxaad si toosa noogala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa waana galabnimo khamiisa labiyo labaatanka bisha maarj sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka wakhtiga intaynoo harsanna waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin magaalada garowe xarunta maamul goboleedka puntland oo laga furay xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey qodobo kale marka horese warkii caalamka
taliyaha ciidanka booliska magaalada austin ee caasimada gobolka texas ee dalkan maraykanka brian manley ayaa sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey bambooyinkii lagu qarxiyey austin uu moobilkiisa ku duubay muuqaal shan iyo labaatan daqiiqa ah ka hor intii aanu isdilin ninkaasoo lagu magacaabo mark condit ayaa isku qarxiyey gaarigiisa kadib markii ciidamada boolisku ay kusoo dhowaadeen si ay usoo qabtaan taliyaha ma bixin wax faahfaahinoo ku saabsan in haddii condit uu qirtay in qaraxyada iska dambeeyey ee uu halkaas ka sameeyey uu isagu ka dambeeyey balse waxa uu sheegay in fideogiisa uu kusoo hadal qaadin wax la xiriira argagixiso ama nacib waxaana uu sheegay in muuqaalka intiisa badan uga hadlayo caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah
tuulo ku taalla dalka nigeria ayay isugu yimaadeen hablo dhowr iyo toban jira ah oo la qabo oo ka ashkatoonaya guur aanay raalli ka ahayn oo lagu qasbay iyaga oo da-doodu ay aada u yaryar tahay hablahan xaasaska ah ee aan guurkooda ku qanacsanayn ayay ta ugu weyne ahayd lix iyo toban jeer waxaana isugu yimaadeen meel bannaana oo ku hor taalla guriga imaam amaba hogaamiye dhaqamee tuuladaasi caanka ah oo ay gurigiisa hortiisa cawo amaba dermo ku fidsadeen kadibna ay ku fadhiisteen dhammaantood gabdhaha lixiyo toban jir ah oo ahayd inanta ugu weyn hablaha meesha fadhiyey oo magaceedu yahay fadila belo ayaa sharaxaad ka bixisay dareenkooda waxaanay sheegtay inay aada u baqanaysay islamarkaana ay ka warwarsanayd waxa ay kala kulmi doonto guriga loo sii hoynayo markii iyada oo intan ka yar la guursanayay dhammaan hablaha kale ayaa iyagana mid kastaaba soo bandhigtay qisada guurkeeda iyo dareenka xilligaasi sida uu ahaa iyo nolosheeda haatan
sharci dejiyaasha maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ah ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaadhaya in ka badan hal trilyan oo dollar sharci dejiyaasha maraykanka ayaa haystaa wakhti kooban oo ku eg saqbarhka habeennimada jimcaha si ay uga codayaan xeerkaasi horyaalla aqalka hoose ayaa la filayaa in ay go-aan ka gaadhaan xeerka iyadoo islamarkiiba si deg dega loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago wakhtiga kama dambaysta ah ee uu sharcigu ogolyahay xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa iyo dhammaadka bisha sebtembar waxaana xeerkan ogol oo taageersan madaxweynaha maraykanka donald trump
halka aad dhegaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaa laga hirgeliyey xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya halkaasi oo dadweynaha puntland ay kaga faa'iideysan doonaan qaadashada amaba bixinta adeegyada baasaboorka soomaaliya nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garoowe ka soo diray halkan waa xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda dowladda federaalk soomaaliya ay ku leedahay garowe lagana xukumo dhammaan xarumaha jinsiyadda iyo socdaallada puntland waa xarun cusub oo dhowaan la hirgeliyey waxaana maalin kasta soo gaara xaruntan ku dhowaad laba boqol oo qof kuwa soo codsanaya baasaboorka soomaaliga ku-xigeenka agaasimaha guud qaybta socdaalka axmed xuseen raage oo v o a u warramay kadib socdaal ay ku yimaadeen isaga iyo wafdi uu hogaaminayey oo ka socday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda magaalada garowe ayaa waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka hay-adda socdaalka dowladda federaalka
hay-adda socdaalka jinsiyadda waxay dhistay gurigan weynka badan oo xarun unoqon doono oo u noqon doonto xarunta dhexe ee laanta laanta gobolka ee hay-adda socdaalka jinsiyadda shaqadeedana waxay u socotaa si caadi ah maalmo kooban ay ahayd oo lasoo guuray ayaa jirtay oo saddex maalmood ah wayna soo dhammaatay haddana waad arkaysaan shaqadu way socotaa xaruntu waxay ku taallaa xarumaha wasaaradda ee garowe waxaa ku hareeraysa dhammaan wasaaradihii dowlad dowlad goboleedka puntland o dhan marka ayadana qayb ayay ka noqotay oo meeshaas ayay degan tahay shaqooyinka ay qabanaysa waxaa ka mid a shaqooyinkii qaybtii jinsiyadda ee baasboorada iyo qaybta viisaha labada way qabanaysaa oo qaybta socdaalka ayd waana labada qaybood ee ugu waaweyn ee hadda shaqeeya dhammaan laanta ee gobolka gobolka dowlad goboleedka puntland oo dhan waxay wada qabanaysaa shaqadaas oo idan si hufan oo dhammaystiran maadaama ay usoo guurtay gurigan cusub oo xarunta dhex u noqon doono dowlad goboleedka dhan waxay dhammaystiri doontaa baahidii laga qa- baahidii loo qabay baasaboorka iyo baahidii loo qabay visa oo dhan halkaan ayay ka wada dhammaystirmaysaa duulaar insha allah iyadoo hayar federaal ah oo soomaali ah oo dhammaan isku wada xiran oo wax oo kala faraaruq iyo wax kala qaybsan aysan jirin
waa markii ugu horeysay ee laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka si toosa uga howlgasho puntland iyadoo la wareegaysa dhammaan socdaallada ama immigrationka puntland halka horaan ay ahayd oo keliya dhanka jinsiyadda ama baasaboorada intaan xarunta ku sugnaa waxaa ii muuqanaya dhalinyaro cusub oo loo tababarayay shaqooyinka migrationka ee dowladda federaalka gaar ahaan laamaha socdaalka ee ku yaala puntland kuwaasoo qaadanayay aqoon la xiriirta shaqooyinka socdaalka sida garoomada dekedaha iyo xuduudaha mideynta hay-adaha socdaalka puntland iyo dowladda dhexe oo ay maamulkeeda la wareegtay dowladda federaalka kadib ayaa amar ka soo baxay xarunta lagu wargeliyey dadka ajanabiga ah ee ku dhaqan ama jooga xilligan puntland inay qaataan fiisaha dalgujooga ah ciddii aan horey u qaadan ama u ka dhacay inta ka dhamin bisha abril ee nugu soo foolle sida uu v o a u sheegay agaasimaha laanta puntland axmed faarax qambi nuux muuse birjeeb v o a garowe
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka boganin barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhagaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan barnaamijkan cusub waxaannu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horreeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee toddobiiyo labaatanka bishan maarj haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada doodii gaabnayd madaxda dalalka afrika oo ku shiray dalka ruwanda ayaa isla meeldhigay in la dhaqangeliyo heshiiska isdhaafsiga ganacsiga xorta ah ee dalalka afrika haddaba suurtagal ma tahay in dalalka afrikaanku ay ku midoobaan dhinaca dhaqaalaha maxayse yihiin caqabadaha hortaagan inay afrika dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasaddaba ku midowdo waxaa arrintaasi ka doodaya doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo cawil maxamed mayre oo ah aqoon-yahan u dhundaloola arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha afrika waxaanuu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaan ugu horrayn hadalka ku horraynaya cawil maxamed mayre aniga waxaan u arkaa waktil xaadirkan africa inay dhaqaale ku ku shirkowdo oy halnaqa taahi wax badan oo caqabado ah ayaa ku gadaanan taa oon xal loo helin marka taa in la hamiyaahi waxay ila tahay in la degdegayo africa sidaad ogsoontaaba siyaasadda africa ma fadhido dal siyaasadda africa waa fadhidaa la dhihi karaa ma jiro waa dal dal kastaba jamhado ay gacanta kula jiraan waa dal dictateriya fara badan ay ka jiraan waa dal asiga dhanba xa- waqtil xaadirka hadda aan taaganahay way way way cabursan tahay dalal cabursan dad cabursan waaye marka waxaan aaminsanahay ilaa laga saxataa oo siyaasadda iyo arrimaha laga saxo oo xagga dhaqaale horumar ay ka keento oo xag siyaasadda horumar ka keento wixii hadda laga raadinayahay in la degdegayay ila tahay san maanta waktigeedii iyo aysan ahayn marxaladda ku habbooneed maanta intaa laga hadlo waad mahadsantahay cawil aan su-aasha u gudbiyo doctor cabdicasiis axmed adigu si aad u aragtaa heshiiskan madaxda afrika ee isdhaafsiga ganacsiga Eh, xaqiiqatan eh, adduunyadii way midowday Eh, yurub waad aragtay waxay samaysatay ururo mid ah ayay samaysatay latin america iyo waqooyiga america iyo nafta iyo waxaa jira ururo fara badan oo oo dhaqaalay leeyihiin Eh, eh, caribbeanka way midoobeen asia way midoobeen africa oo ah marka dal da- qaaradda ugu liidata adduunyada dhaqaale ahaan waxa keliya ay dalalkaas iyo wadamadaas ay kula tarsami karto waa in ay midowdo Eh, waa waa xaqiiqo ama wax aan laga indha qabsan karin waa loo baahan yahay Eh, caqabadihii uu saaxiibka sheegay way jiraan laakiin haddii la yidhaahdo caqabadaha ayaan sugaynaa wax badan lama qaban karo marka maanta in la bilaabo in africa ay dhaqaale mida yeelato in xuduudaha laysu furo in cashuuraha oo export importiga ama la dhimo ama la- la- la- meesha laga saaro waxay step horumarineed ay u tahay eh, in la helo horumar dhinaca dhaqaalaha ah horumar dhinaca siyaasadda ah mushkiladaha ay africa ka cabanayso ayay waxay u noqon karaanba eh, furo furo iyo iyo iyo xal ayay u noqon karaan cawil eh, maxaad kaga soo horjeedaa arrintidaasi uu qabo doctor cabdicasiis doctor cabdicasiis waxa waxa uu sheegayahay baahida inay jirto iskuma diidanin laakiin waktigeed ma la jawaabaa yurub way midooda waa runtii dunida kale horumaray gaartay laakiin intaysan midoorin ka hor wax baa la daweeyey waxaa la daweeyey consultiga siyaasadeedaa la daweeyey waxaa la daweeyey dhibaatada amniyaa la daweeyey waxaa la daweeyey cadaalad daradaa la daweeyey waxaa la daweeyey baahiyaa la jiheeyey marka ma suurta intaa markii la jiheeye kadib ayaa wax laysku darsaday laakiin intaa oo cudur ayaa hadda taala intaa ilaa cudur laga daweeyana in la midoobaahi wax suurtagal naqa kara aniga iima muuqato sababtay tahay dadka shirkoobaya xataa is- islama eko isku dhaqaala maahan tusaale ahaan soomaaliya oo kale maanta dalkayni dawlad ahaan magac ahaanaan u haynaa badiisa gacan kuma hayno berigii gacan kuma hayno amnigii gacan kuma hayno dhaqaalaan heerka darkuu maraya miyaan saaka markaa anagu south africa wax ku dara karnaa waa may waa in caqabadahan hortaagan la daboolo oon lagu haminin guri toddoba biyaana oo jaranjarti aan lahayn galcadiisa yaan la hamin hala dhisay kaa- kaabadii lagu tegi lahaa meesha waa tahay cabdicasiis waad aragtaa cawil mowqifka uu taagan yahay soomaalidu waxay tirahdaan far keliya fool ma dhaqdo masalan soomaaliya tusaale ayuu soo qaatay saaxiibkay mushkilada ayaana haysta laakiin mushkiladaha haddii uusan dal keliya mushkiladiisa dhaqaale uusan xalisan karin midowga iyo wax isku darsiga ayaa mar walba wuxuu ka horeeyaa in keli keli loo shaqeeyo Eh, tusaale waxaan usoo qaadan karnaa markii greega ay ku dhacday mushkiladii dhaqaalaha markay ku dhacday waxaa midowga yurub oo dhan ayaa garab taagnaa Eh, tusaale wuxuu saaxiibkii usoo qaatay xuduudaheena iyo badaheena annaga gacanta kuma hayno laakiin waxaan ka fiirin karaa dhinaca kale haddii urur dhaqaale oo mid ah ay afrika samaysato afrika xuduuda soomaaliya ee badeed in masalan wadamada sida sharciga darada ugu kal- kalumaysta ee aan xuquuqda ulahayn inay ka difaacato ayaa meesha soo bixi doono go-aamo waxaa soo bixi doono oo regional oo afrika ay soo saarta ayaa soo bixi doono waxaa soo bixi doono afrika wadamadooda ay ka jirto siyaasad xumida in la yidhaahdo furfurnaan siyaasadeed la yimaada marka marka la sameynaya ururadan dawliga oo kaleento sida kan midooda yurub oo kaleento oo hadda afrika jidkiisa ay ku socoto boolosiyo iyo siyaasado ayaa la dhigi doonaa dal walba wuxuu ku qasban yahay marka inuu siyaasadahaas uu ka soo baxo sidaa daraaddeed marka haddii wadanka marka uu islahaa keligiis ama dictator uu haysto uu keligiis meel ku haysan lahaa si uu bulshadiisii qaaradda africa uga sii mid noqdo waa inuu soo buuxiyaa standardkii looga baahnaa si uu uga sii mid noqdo annaga marka waxaan ku dadaali doonaa marka eh, tusaale inaan maxaa la dhihi jiray standardeen biso dhinaca kale soomaaliya maxay ka faa'idi kartaa waxaan ka faa'idi karaa dadka soomaaliyeed maanta waxay ka ganacsadaan eh, kenya ayay ka ganacsadaan waxay ka ganacsadaan angola ayay ka ganacsadaan waxay ka ganacsadaan koonfurta africa koonfurta sudan mushkiladaha ugu horeeya ee soomaalida haysta ee ganacsatada waxaa kamid ah inaan loo ogoleen dalkugalkii sharciga kudo- kujooga mucaamilka dalalkaasi laakiin haddii urur dhaqaale oo na wada mideeyo aan yeelano africa soomaaliya inay xubin ka tahay qofka soomaaliga wuxuu waana dad soomaalida ku fiican businesska iyo iyo iyo iyo howlahaas ku fiican wuxuu si fursad fiican aan uheli doono soomaali haddaan nahay africa oo dhan inaan ganacsigeena aan ku baahino urur urur hadda kabacdi la dhisayaa inta kasoo tagno waxqabad duni africa wax ku qabsato africa ururo badanaa dhisnaa tusaaleahaan kasoo qaad ururka ugu awooda badana dhisan waa ururka midowda africa asiga dhexdiisa wadamada africa ee dhibaatadu ay hareyday ee hadda faraha mushkilada cagaar kula jira xal miyay ka qabtaan wax miyay ka qabtaan mase su-aashaa in la isweydiiyo xal daradooday abuuraan arrintaa in la isweydiiyo mideeda amni farahay kula jiraan amni daraday qayb ka yihiin mideeda siyaasadda aan xasiloonayn gacanay ka geystaan marka taa in la weydiiyo aan rabaa in la isweydiiyo ururka midowda african ka midnaa soomaaliya muxuu taray imisow dhisnaa ururka igad oo hadda geeska africa soomaaliya cidnada soomaalida ayadaa isweydiinay su-aashaas waa tahay waad mahadsantahay Een, su-aalo ayaad weydiisay cabdicasiis bal aan fursadda siino si uu kaaga jawaabo dhaqaale ayaan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa xuduudaha in laysu furo waxaan ka hadlaynaa ganacsatada ee cabitaalka iyo lacagta iyo investmentiga exportiga importiga gudaha africa tarifiska iyo taxationka canshuuraha la saaro in la yareeyo ama la dhimo su-aasha uu saaxiibkii cawil isweydiiyey oo ah waxaas quruxda badan ee laga sheekeyna goormaa la gaari karaa dabcan ilmuhu markuu dhasho lagama filaayo inuu hore ka socdo dabcan waa qof kasta ka warqaba tusaale waxaan usoo qaadan karnaa ururka midooda yurub marka hadda aan joogno shalay lama aasaasin wuxuu kasoo bilaabay e, e, konton sano ka hor ayuu midooda yurub soo bilowday e e c da ayuu soo maray e, suuqii dhaqaalaha ayuu soo maray maanta istaabka ugu dambeya ee quruxda badan ee afrika ay ku haminaysa ayuu maanta taagan yahay kan afrika haddii aan maanta la bilaabin konton sano kadib afrika waxay taagnaanaysaa halkeeda marka qodobka waxay tahay maanta haddii la bilaabo yuusan maanta waxba qaba qabin karin laakiin toban sano kadib step ayaa ku darsami doono wuxuu tusaale usoo qaatay ururka midooda africa ururka midooda africa waxyaabaha ay yareeyeen waxaa kamid ah dhinaca siyaasadda markaan fiirino dabcan wax badan ma qabanin laakiin africa waxay caan ku ahayd afgembiyada ururka midooda africa go-aan wuxuu kasoo saaray madaxweynihi afgembi ku yimaado in uusan qayb ku lahayn midooda africa taas waxay hoos u dhigtay barsentiga ama raiska ama xadiga wadamada africa ee afgembiga uu ka dhaco taasna waxaa loo celin karaa midooda africa waxaa dhici karta toban sano labaatan sano kadib midooda africa hadduu sii shaqeeyay in africa afgembiga laga wada joojiyo
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban waxaana dooda ka qayb galay doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo weliba cawil maxamed mayre oo ah aqoon-yahan u dhown daloola arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika kuna sugan magaalada muqdisho ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo dooda gaabani nala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington haatana waa barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan dandure
kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka weydiga dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar cabdi faarax taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka shaafici ee magaalada muqdisho waxaa su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdulahi xabdi diiri oo jooga muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa sababa kelyaha in dhagax uu ku samaysmo ama uu galo iyo sidee looga hortegi karaa dhagax inuu kelyaha ku samaysmaan waxyaabo kala duwan ayaa u sabab ah in ay keliyaha dhagax ku samaysmaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dehydrationka waxa loo yaqaano oo biyo la-aan inay dhacdo waxaa kale oo dhacda oo inta badan dadka waayeelka ay ugu samaysmaan waxaa weeyaan in kaadidu ay kasoo dhammaan weydo sida qanjirka brostatka markuu weynaado oo kale for example oo kaadidii maalin markasta ay xoogaa u harayso harayso harayso waxaa dhacda in kaadi haysta ay ku samaysmaan dhagxaan marka waxaa la yidhaha waxaa fiican in wadada la furo oo jidka loo furo sidoo kale tuubooyinka kaadidu soo marto ee kelida ka soo baxa haddii ay wax uun celiyaan ayaga laftoodu ama wax uun sababay inay kaadidu ka dhammaan weydo oo kelida in badan kaadidu ku noqnoqoto waxyaabaha ururay baa dhagax noqda oo u samaysma dhagax crystals waxay mararka qaarkood wax sababay iyagoon la aqoon ayay dhagxaantu ku samaysmaan marka waana wax run ahaantii xanuun badan ku haya ilaa qofku uu ka noqdo maxaan ku idhaha howlgab ay ka dhigi karaan oo xanuun hameeniya maalin uu hayo matag fara badan uu qabanayo calooshii xanuunayso dhinac oo dhinacyada xanuunayaan yacni marka dhagax aada u yar oo mararka qaarkood intuu leeyahay yaabaysid baa qof dhan wuxuu dhulka dhigahaya oo yacni suu qabanayo ilaahi subxaana watacaala dadka qaba haoga yasira maxaa keena caabuqa ku dhici kara kelyaha waa kan doctor cabdi taano caabuqa kelyaha ku dhaca inta badan waxaa u sababa bacteria u sababa sidaan hadda ka hadlahay oo kale dadka ay jiraan systemkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan inta badan infectionka waa ku badan yahay infectionka waxaa la yidhahdaa ragga dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka oo aada ugu badan yahay marka loo eego ragga sababaha keenaana waa un bakteriyadaas jeermigaas ku dhaca inta badan marka qofka waxaa la yidhahdaa nadaafadda organiska ama xubnaha taranka ee bannaanka yaalla in nadaafadooda aada loogu dadaalo waxaa kaleoo la yidhahdaa qofku inuu ugu yaraan laba saddex liitar uu maalinkii cabo haddii uu shaqo adag qabanayana uu maxaan ku yidhaha biyo ka badan cabo oo shaqo adag oo dhidid kaa imaanaya yani dhididkaagii oo intii kaa baxdo kale inaad badiil ku samaysid baa loo baahan yahay qofku inuu biyo nadiifa raadsado oo nadiifa cabana ayada lafteedu aad bay u fiican tahay keliyahana ugu fiican tahay kelyaha middood hadday dhibaato gaarto ma saamayn kartaa tan kale waa su-aal aada iyo aada u muhiima aadna looga doodo run ahaantii laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay oo aysan midda kale u gudbin laakiin keli baa waxaa laga yaabaa infection inuu ku dhaco infectionkaasna uu jirkao dhan u gudbo marka kelida kale waxay ula mid tahay ula siman tahay jirka kale ula siman tahay sida jirka kaleba ay ugu dhici karto infectionka uu ugu gudbi karo yay ugu gudubtaa laakiin hal keli haddii dhagax ku dhaco for example kelida kale dhagaxa kale uma gudbin karto oo ma samayn karto yani qaabka wax laysugu gudbiya ma la samayn karo labada keliyood muddo dhinac bay jirtaa jirkeenna ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu talagalay mid haddii ay ku gabto midii kale inay kuu shaqayso marka aada iyo aada bay u difaacan yihiin jirkeenna xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah nolosheenna marka way dhib badan tahay in kelida waxay ku dhacay ay takale u gudubto for example dadka inta badan waxaad arkaysaa qof soomaalida markii la yidhaahdo kelibaa kaa fariisatay oo kelidu markay fariisato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhiikar inay sababto ama cudur kansar laga helo haddii la yidhahdo kelida lagaa bixinaya qofkii wuxuu u qaadanayaa noloshiisi ay u dhammaatay laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisi ay u dhammaatay qofka laakiin waxaa weeyaan wuu noolaan karaa hal keli wuu ku noolaan karaa dad badan baa ku dhasha kuna noloshoodao dhanna wata hal keli intaas haynuu joogo barnaamijkeena weydiiya dhakhtarka waxaana marti igu ahaa dr cabdi faarax taan oo u qaabilsan xanuunada guud dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka shaafici ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa qabashadiisa gacan laga siiyey warigaheenna muqdisho xasan kaafi qoyste intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim daanduray ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa washington xuseen barre aadan ayaan ka codsanayaa bal qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo mahadsanid saara taliyaha ciidanka booliska magaalada austin ee caasimada gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ninka looga shikisnaa in uu ka dambeeyey bambooyinka lagu qarxiyey austin uu moobilkiisa ku duubay muuqaal shan iyo labaatan daqiiqa ka hor intaanu isdilin mark condit ayaa isku qarxiyey gaadhigiisa kadib markii ay ciidamada boolisku ay ku soo dhowaadeen si ay usoo xidhaan taliyaha ma uusan faahfaahin in haddii condit uu qirtay inuu qaraxyada isagu ka dambeeyey iyo in kale balse wuxuu sheegay in mark condit uu fideoga aan kusoo hadal qaadin waxa la xidhiidha argagixiso ama nacayb wuxuu taliyuhu sheegay in muuqaalka intiisa badan uu ninkaasi uga hadlayay caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah booliska ayaa rumaysan in ninkaasi uu ka dambeeyey lix bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada austin saddexdii toddobaadee lasoo dhaafay bambooyinkaasi ayaa shan ka mid ahi ay qarxeen waxaana ku dhintay laba qof halka shan kalena ay ku dhaawacmeen sharci dejiyaasha dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ah ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaadhaya in ka badan hal trilyan oo dollar sharci dejiyaasha ayaa haysta wakhti kooban oo ku eg saqbadhka habeennimada jimcaha si ay ugu codeeyaan xeerkaasi horyaalla aqalka hoose ee koongareska ayaa la filayaa in ay go-aan ka gaadhaan xeerkan iyadoo islamarkiiba si deg deg ah loogu gudbin doono aqalka sare senadka si looga hortago wakhtiga kama dambaysta ah ee uu sharcigu ogol yahay xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto xukuumaddu ilaa iyo dhammaadka bisha sebtembar ee sanadkan waxaana xeerkan ogol oo hore u sheegay inuu taageersan yahay madaxweynaha maraykanka donald trump
aad baad u mahadsan tahay xuseenoo war haddana soo gaadhayaana wuxuu sheegayaa in qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka jidka weyn ee maka almukarama dhegeystayaashu faahfaahinta warkaasi waxaynu usoo gudbin doonaa idaacadaheena soo socda maxaa inoo xigo xuseeno sahra waa tahay waxaan ku wada nasan doonaa codka fanaanada xayaad mustafe
wadnahayga tegey haddana degelada jirkiya
waa tahay dhegeystayaal heeskaasi halkaasaan ku hakin doonaa war degdegoo naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax ka dhacay wadada makal mukarama waxaa halkaasi ku sugan waryaheena xuseen xasan dhaqane oo si toosa khadka ugu jira bal xuseen wararka u dambeeyana si
waa maadsantahay qadar dhaktoor ayaa waxa uu qarax aada u xoogan ka dhacay wadada makal gaar ahaan qarax waxaa saaro aada waxaa tiro sugan tarkin laakiin waxaa ii muuqanaya qarax goob dhacay lahaa konton mitr ayaan ku sugnaa waxaa ii muuqanaya shada ilaa saddex qof dhowr iyo labaatan gawaarida amba ka dhacay waxa uu sidoo kale iyo
waata dhegeystayaal aad ayaan uga xunnahay khadka telefoonka oo aada u xun waxaanu suurtageli weyday inaan si fiican u maqalno waryaheena xuseen xasan dhaqane laakiin faahfaahinta qaraxaasi iyo wixii ka soo kordhaba waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socda intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga oo v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Lady DJ. Stay tuned for all the hits.